galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa washington waa galabnimo axada bisha nofembarna waa toddoba sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo wararka galabta waa galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka iyo v o a waxaa ka mid ah somalilan oo ku dhawaaqday la dagaalanka xaalufka dhirta
sidii loo soo afjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dhuxuusha dalkeenna ka baxaysa ee ka baxaysa saddexda gobol ee isku xiga sanaag togdheer iyo saraar waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan waxbarashada soomaaliya
laakiin maanta waxay soo gaadhay run ahaan meel la dhihi karo waa wax oo la yaab leh kolka laysku daro soomaali guud ahaan marka laysku daro waxaa weeye wasaaradda waxbarashada raqamka ugu dambeeya aniga hadda madaxayga ku jira waxaa weeye boqol lixdan iyo sagaal jaamacadood magacaas yani
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaannu idiin haynaaye marka horena ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsada maanta oo axad ah dad banaanbaxayaal oo kasoo horjeeda afgembiga militari dadkan banaanbaxaya ayaa ahaa koox macalimiin ah oo bilaabay laba cisho amar diida ah oo ay kaga soo horjeedaan awood maroorsiga milatariga tiro macalimiina oo wata tabeelayaal ay ku qoran yihiin maya xukun militari ayaa wadooyinka maraaya waxaanay dalbanayeen in xukunka lagu wareejiyo maamul gebi ahaan rayid ah banaanbaxan ayaa ka dhacay bannaanka wasaaradda waxbarashada ee magaalada khartuum banaanbaxyada guud ahaan dalkaasi ka dhacaya ayaa lagu diidanaa xukunka askartu la wareegeen waxaana ka mid ahaa kii ay kumanaanku ka qayb galeen soddonkii bishii oktoobar waxaanay banaanbaxyadani dhacayaan tan iyo markii ay militariga xukunka la wareegeen shan iyo labaatankii bishiina dhaaftay oktoobar qaar ka mid a banaanbaxayaasha ayaa ciidamada ammaanka xoog ay u adeegsadeen waxaana ku dhintay ku dhowaad afar iyo toban qof halka saddex boqol dad gaarayana ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen guddi dhexe oo ay leeyihiin dhakhaatiirta suudaan ma jiro warar ku saabsan waxyeelada soo gaartay banaanbaxyadan ama banaanbaxayaashan ugu dambeeyay balse midow ay leeyihiin macalimiinta waddankaasi ayaa sheegay in tiro badan oo macalimiina la xirxiray ciidamo ayaa la geeyay agagaarka baqdaad maanta oo xada kadib iskudaygii fashilmay ee dilka ee diyaaradaha daroniska ah lagu weeraray guriga ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa kadimi weerarkan ayaa kaga sii daraya xaaxiisadii ka dhalatay diidmada ay maleeshiyaadka iiraan ay taageerta ay diideen natiijada doorashooyinkii baarlamaaniga ah ee bishii hore ka dhacay dalkaasi laba sarkaal oo reer ciraaqa ayaa u sheegay wakaalada wararka ee a b in toddoba ka mida ciidamada ammaanka ee gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ay markaasi ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay fuliyeen laba diyaaradood oo hubeysan oo droonis ah weerarkan ayaa ka dhacay aagga cagaaran oo ah goob si weyn loo ilaaliyo saraakiishan ayaa ka gaabsaday magacooda in la xigto ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegayay inuu nabad qabo taasi oo ilaahay uu ugu mahad celiyey wuxuuna dadka reer ciraaq kula dardaarmay inay deganaan muujiyaan oo ay u naxaan dalka ciraaq kadib ayaa waxa uu ka soo muuqday telefishinka isagoo u muuqday qof degan hogaamiyaha sare ee daliban ayaa ka digay halista waxa uu ugu yeeray dabadhilifyada iyo jaajuusiinta ku dhex jira kooxdaasi dhowaan qabsatay dalka afghanistan ayada oo caddayn ay u tahay heerka ay gaarsiisan tahay halista ayaa haybatullah aqunsaada waxa uu soo saaray bayaan qoraal ah oo markaasi uu taliyaasha daalibaan ku siiyey amar inay sifeeyaan talisyadooda waxa uu yidhi dhammaan odayaasha kooxda waa inay eegaan talisyadooda oo ay arkaan haddii ay jiraan kuwo aan la garanaynin oo ka shaqaynaya wax ka dhana rabitaanka dowladda kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan lagu cirib tiraa ayuu yidhi qalad kasta oo dhaca odayaasha ayaa mas-uul ka ah cawaaqibkiisana dunida iyo aakhiraba ayuu ku digay haybatullah oo qoraalkiisa lasoo dhigay ciwaano dhowr ah oo daalibaan ay ku leeyihiin twitterka daalibaan ayaa tan iyo markii ay dalka dib u qabsatay afghanistan bishii agost waxay kooxdani ku soo dartay xubno dhowr oo isugu jira mucaarad iyo dowladdii hore waxayna hadda wajahaysaa weeraro dhowra oo kaga imanaya kooxda daacish ee qorosaan talaadadii ayaa ugu yaraan sagaal iyo toban qof oo uu ku jiro taliyo ka tirsan daalibaan waxaa lagu dilay weerar isugu jira qarax iyo rasaas oo ay sheegteen daacish kaasoo ka dhacay cisbitaal milatary oo ku yaala magaalada kabul jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay axadda maanta ah in ay diiwaan gelisay milyan oo qof caalamka oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus halka in ka badan shan milyan oo qofna ay xanuunka u geeriyoodeen xarunta waxaa kaloo ay sheegtay in bilyan oo xabo oo tallaal ah dunida la isticmaalay dhinaca kalena waxaa soo badanaya dadka ka cabanaya tallaalka qasabka ah iyo dadaalada kale ee xanuunka lagu xakamaynayo dalkan maraykanka golo deegaan oo ka tirsan magaalo ku taalla waqooyiga gobolka california ayaa ku dhawaaqday in ay yihiin jamhuuriyad iskood u taagan dastuur ahaan go-aankan ayay qaateen iyagoo muujinaya sida ay uga caraysan yihiin tallaalka qasabka ah xirashada maaskaha iyo tallaabooyinka kale xanuunka lagu xakamaynayo dhinaca kalena australia gobolka new welles ayaa dadka sida buuxa u tallaalan waxaa laga yareyn doonaa ama laga khafiifin doonaa xayiraadda covid halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington galab wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan mas-uuliyiinta magaalada kismaayo ayaa digniin u diray dadka xukunka u doonta deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka go-aankaasi qaata warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ee kismaayo aadan maxamed salaad hadalkan ka soo yeeray guddoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii waayadii dambe bulshada ku dhaqan meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ay xukunna u raadsanayeen kooxda al-shabaab ayaa waxa uu digniin adag u jeediyey dadka xukunnada u doonta al-shabaab isagoona sheegay in magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee maamulkiisa uu ka taliyo marnaba aysan qaadan doonin in dad al-shabaab xukunno ka soo qaatay ay yimaadaan magaalada gudaheeda waxaana uu sheegay in arrintaasi marnaba aanay suuragal ahayn sida uu hadalka u dhigay cumar cabdulaahi maxamed faraweyne guddoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo oo la hadlayay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo xilli uu xafiiska la wareegayey waxaa jira kooxo sharwadayaala oo ummadda dhibaato ku haya kooxahaas iyo dowladduna siyaasa cad bay ka leeyihiin ciidamaduna waa la dagaalamayaan annaguna waa la dagaalamayna annagu ciidamo la shaqaynayna waa laga yaabaa dad meelaha joogjoogaaya dadku inay baqlin iyo cabsigelin ku nool yihiin anugu maanta shaqadaan la wareegay inta magaalada kismaayo aan ka xukumo kama shaqayn karo cidna xukun ma aadi karto shabaab warkaas wacadigaa soo maa meelaha ay joogaan oo hadda haystaan annagu waa idinma dirno xulka ka shaqeey ma odhanne ninkii la joogo oo xoolihiisa ku dhaqanaya annagu ma haysanno laakiin waxaa halka qaadi weydeen oo xukunaad jilbi geedi weydeen odhan annagu idiin dhiibi weynay in laydiin soo dhiibo wiil gobol hoosta fadhiyo guddoomiya degma sheeganaya arrintaas ma aqbalayo haddeer golob waa saymo waana markhaanti dadku waana madal yaynaan berri isugu imaan haddii xukunkaas laga soo qaato marka koowaad waxba kama jiraan marka labaadna cidda soo qaadata sharcigaannu geynayna sidoo kale guddoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ammaanka ay ka shaqeeyaan si horumar loo gaaro nolosha bini'aadanku waxaa saldhigu ah ammaanka horumarka waxaa saldhigu ah ammaanka dhammaan waxaa la rabaa marka dadka reer kismaayood inta dhegaysanaysa iyo inta hadda halka fadhidaba inaan ugu baaqo inay la shaqeeyaan laamaha amniga kalana shaqeeyaan ammaanka la shaqeeyaan amnigu waxaa hoggaamaysa dowladda hay-adaheeda amniga laakiin dhinaca kalena waa mas-uuliyad wadareed qof walba habeen hadduu soxdo kismaayo amniga qayb buu kadaya inuu wax ka ilaasho marka sidaa darteed waxaa lagama maarmaana inaynu amniga ka shaqayno haddaynan amniga ka shaqayn ma samayn karno horumar aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ay bilaabeen olole ka dhan ah jarista dhirta ee loo adeegsado dhuxul ahaanta go-aanka ayaa tilmaamaya la dagaalanka xaalufinta ayaa lagu ansixiyey shirkii golaha wasiirada somalilan warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna qadar maxamed cakulle
wasiirka wasaaradda deegaanka ee somalilan marwe shugri xaaji ismaaciil baandare ayaa tilmaantay in shirka golaha wasiirada ee arrinta lagaga hadlay ay ka dhigan tahay in maayeerada magaalooyinka ilaa iyo madaxweynaha iyo inta ka dhexaysoba ay dagaal kula gelayaan sidii loo baajin lahaa in dhuxul dambe laga gubo dhirta dhulka daaqsinta ah ee xooluhu ay ku foofaan barnaamijkan aynu maanta u soconnaa waa barnaamij ballaadhan oo baaxad weyn ma aha barnaamij yar maaha waa barnaamij ka yimi dowladda dhexe si weyn dowladda dhexe uga yimi ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ilaa wasiirka arrimaha gudaha taliyayaasha oo dhan ilaa maa barasaabadii ilaa meerada way ku wada jiraan maanta halkan muddo dheer baan iminka laga soo shaqaynayey hawsha laga soo shaqaynayay sidii loo soo afjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dhuxusha dalkeenna ka baxaysa ee ka baxaysa saddexda gobol ee isku xiga sanaag togdheer iyo saraar siina maraysa sool iyo iyo sanaagba sidaa usii maraysa iyada haddaba ogaasha halkan maanta isugu timi iyo waayeelka halkan maanta isugu yimi waxaanu isugu yeedhnay haddaanu nahay wasiiradii waxaanu isugu yeedhnay iyo dowladdii dhexeba haddaanu nahay waxaanu maanta isugu yeedhnay bal sidii ay noola shaqayn lahaayeen ee gacan weyn nooga siin lahaayeen soo afjarista dhuxushaasi dalkeenna ka baxaysa waayo waynu dhiigbaxayna waanaynu isoogay kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay xubno ka mid ah salaadiinta iyo madax dhaqameed gobollada togdheer saraar iyo sanaag waxaana dhinaca kale barasaabka gobolka saraar oo isagu halkaasi ka hadlay isna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in go'aan la qaato isagoo sheegay in horeba gobolka saraar ay uga jireen islamarkaana looga dareemay waxyeellada deegaanka lagu hayo maanta waynu u dhannahay innagoo ee ah madaxdii wasiirada ahaa cuqaashii waxgaradkii saraakiishii ciidamada oo runtii aynu ku talagalnay hawshaa inaynu laga bilaabo maanta inaynu u qalab qaadanno oo aynu runtii aynu soo afjarno ee dhibaatada lagu hayo deegaankeenna toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa golaha wasiirada ee somalilan ay shirarkooda kaga hadlayeen arrimo la xidhiidha kala xadaynta dhuldaaqsimeedka iyo beeraha iyo sidoo kale ka talobixinta iyo go'aanka gaadhista ololaha xoogga leh ee ku socda deegaanka kaasi oo ay ugu muhiimsan tahay ka dhuxulaysiga iyo shidista dhirta khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
qaxootiga ah waa dadka danyartaha ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn ballaaran waxaa ku yeeshay sare u kaca ku yimid cunooyinka daruuriga ah warbixintan waxaa dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol dadka danyarta ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay v o a ayaa waxay oga warameen sara u kacan maciishada qaybaheeda kala duwan saamaynta ay ku yeelatay anigoo ah mustafa maxmed barre ku nool xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada ifo waxa aan ka hadlayno waa maciishada oo nagu qaaliyowday oo hadda sidii hore aan isticmaali jirray si ka qaalisan aan hadda isticmaalno meesha aan bishii hore anigoo ciyaalkaygu yahay ama reerka hadda xaaskaygu yahay sideed ruux meesha aan bishii ka bixin jiray boqol doolar hadda laba boqol iyo konton doolar ilaa laba boqol labaatan doolar baan bixinaa marka maciishadii oo qaaliyowday coronaviruskii iyo covid nineteen-kii oo adin maxay asaguna caqabadiisa iyo dhibaatadiisa la yimid abaartii oo iyadana dhinkeeda iyadana caqabadeeda la timid waxyaabahaasaa jira waxyaabahaasaan ka cawanayna haddaan nahay bulshada ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xelada ifo tan labaad doolarku kor buu u kacay meeshu kolkii hore boqolka doolar uu ahaa toban kun iyo hal boqol wuxuu marhayaa kuwiyo toban kun iyo hal boqol kuwiyo toban kun iyo laba boqol buu halkaa marhayaa taa lafteeda miciishada kor bay u qaaday marka dhibaatooyinkaasaan ka cawanayna haddaanu nahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xelada ifo marka saamaynta ugu badan ay idinku yeelatay maxay tahay maciishada sare u kacday maciishada sare u kacday saamaynta u faraha badan ee nagu yeeratay waxaa ka mid ah wixii ooda goyn karin oo hadda haafka bariiskee la siin jiray labada kun iyo sagaalka boqol aan siin jiray hadda wuxuu marhayaa laba kun iyo sideed boqol laba kun toddoba boqol laba kun shan boqol meeshaas marhayaa marka waxyaabahaas iyo wakhtiga abaarta iyo covid nineteen ki waxyaabahaas oo iskabay ayaa dhibaatadii nagu hays ka mid tahay ta kale dad waxaa iska xamaalataan ahayn ninka kaaryoona ku shaqaysta oo gaari gacanskaga shaqaysta nin adiri maxay meelaha adiri maxay la dawareego maqaaxiyo wax la dawareego ka shaqaysta raashinka naguma filayn qaxootiga hadda aan ka qaadano dad nagu filan maaha tii sidaa marka lafteeda sixir bararkii iyo caqabadaha iyo hadda dhibaatooyinka jira ee soo kordhay iyadana caqabad bay nagu noqotay marka haddii ay sii socoto maciishadan sare u kacday saamayn intee leeg bay markaasi ay keeni kartaa aad iyo aad to aad iyo aad u adag oo dadka noloshiisa iyo nolosha bini'aadamka kole ilaahay baa haye laakiin aad u adag bay keensan kartaa baan isleehay ani koley shakhsinimadkayga aad iyo aad bay u adkaan kartaa magacayga wardiye siciid axmed waaye waxaan joogaa xerada ifo way kacday maciishadii mana goosan karno qaxooti baan nahay wax walbana waa la yareeyey oo wax hadda nagu filan ma qaadanno kistaa yara shukulaadaan baan ka dhiman laanahay maciishada maxaa kacay waxaa kacay sokortii baa kacday caanahoo kale oo ilmaha carruurta yaryarkaa loo gada ayaa kacay waxaa kacday baastadii wixii alla fartaa wax la saari karaba ma lahan qaxootigu dhib bay ku tahay wallaahi gadashada saamayn intee leeg bay idinku yeelatay saamayn aad u weyn bay nagu yeelatay waan iska rafaadsannahay ruux aan gadan karin iyo ruux gadan karaba hataa waa mar hadduu ruuxii wax gadan lahaa uu gato mar labaad kuma ceshan karo magacayga waxaa la dhahaa axmed cabdulaahi maxamed waxaan ku neelahay xeryaha dhadhaab ifa ayaan gaar ahaan ku noolahay waxaan ka cabanaynaa haddaanu nahay bulshada ku nool xeryada dhadhaab ee ifo miciishadii oo aad iyo aad noogu qaaliyooday iyadoon kolkii horeba iska qaxootihayn oo iska danyaray aan ahayn raashinka aan qaadanaynay naguma filayn bariiskii baa qaaliyoobay sonkortii baa qaaliyooday caanihii baa qaaliyoobay wax kasta oo cunto oo taaba istirahdaba tkii kale ku darsamaya marka tusaalahaan oo kale sonkorta iyo buriiska iyo caanaha markii loo fiiriyo maxaa ku korarsama sonkorta markii loo fiiriyo sonkorta hadda ka hor waxaa la siinaya kun iyo sagaal boqol kun iyo sideed boqol buu haafku ahaa haddana wuxuu marayaa laba kun iyo sideed boqol buu marayaa bariiskoo kale kun iyo sagaal boqol meelahaasu ahaa haddana wuxuu marayaa laba kun iyo toddoba boqol buu marayaa baastadii sideedda boqoleed waxay maraysaa kun iyo laba boqol bay maraysaa caanihii kun iyo labada boqol ama kun iyo saddexda boqol ugu badnaan marayay waxay marayaan kun iyo toddoba boqol bay marayaan labadii biloodii ugu dambaysay ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sare u kacayey raashinka quduldaruuriga qaybihiisa kala duwan tan ay walaac fara badan ay ka muujiyeen dadka muruqmaalka ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo horaanba ku tirsanaa raashinka gargaarka ay siiyaan hay-adaha samafalka walow raashinkaasi uusan ku filayn islamarkaana intooda badan ay ku tirsanaayeen shaqooyin muruqmaala oo ay ka qabtaan gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
iyo markii xumaaday xiriirka belarus iyo midooda yurub waxaa kordhaya muhaajiriinta isku dayeysa inay kasoo gudbaan dalka belarus oo tegaya boland oo ay halkaasi kaga sii gudbaan dalalka reer yurub muhaajiriin ka timid soomaaliya ayaa ka mida kuwa wadadaasi isku dayaya inay yurub ku galaan hase ahaatee waxa ay la kulmayaan dhibaatooyin uu qabow daran iyo barafku ka mid yahay warbixin ay wakaaladaha wakaaladda wararka ee reuters ay ka qortay wiil soomaaliya oo lixiyo toban jir ah oo ka sheekeeyay dhibaatooyinkii uu kala kulmay damaciisa ahaa inuu ka gudbo boland waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
daa'uud maxamuud oo ah lix iyo toban jir tahriibe ah ayaa iskudaygiisii uu ku doonayey inuu belaruus uga sii gudbo boland waxauu ku dhammaaday isagoo dhex maqurtay qabow daran kadib markii uu kabihiisa ku waayey webi uuna maalmo ku dhex wareegayey keynta ku teedsan xadka waxa uu ka mid yahay kumanaan qof oo ay ku jiraan carruur oo ka kala yimid bariga dhexe afrika iyo afghanistaan kuwaasi oo toddobaadyadii u dambeeyey isku dayayey inay boland ka soo galaan dhanka belaruus iyadoo hay-adaha samafalku ay sheegeen in suhdinta ay ku wajahaan xaalad adag daa-uud oo soomaaliya ka tegay shan iyo toban maalmood ka hor ayaa shan iyo labaatankii oktoobar waxa uu daryeel caafimaad ku helay xuduudka waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u qabow sababtoo ah tahriibayaashu ma wadan kabo maadaama ay kaga dhex lumeen webiga waxa uu xadka kala tallaabay lix kale oo soomaali ah saddex ka mid a ayaa lagu qaaday ambalaas iyagoo wajahayay dhibaatooyin caafimaad oo ay ku jiraan anqowyada oo ay ka murgocdeen iyo xaalad barafow ah oo ay ka qaadeen qabowga afarta kale ayaa lagu kaxeeyey baabuurta ciidamada ilaalada xuduudda ma cadda in la geeyey xarun lagu hayo amaba dib loogu celiyey soohdinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga u n h c r ayaa sheegtay in poland ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah iyada oo ku dadaasha in muhaajiriinta ay dib ugu celiso belaruus halkii ay ka siin lahayd magangelyo poland ayaa sheegtay in ay ixtiraamayso waajibaadkeeda caalamiga ah hase ahaatee ay isku dayeyso in ay hakiso qulqulka muhaajiriinta kuwaasi oo sida ay sheegtay inta badan aan magangelyo ka rabin poland laakiin doonaya inay u sii gudbaan galbeedka yurub maamulka poland ayaa sheegay in in ka badan shan iyo toban kun oo iskuday ah oo lagu doonayay in looga gudbo xadka la sameeyey tan iyo horaantii bishii agost waxaana ay muhaajiriintu u badan yihiin muwaadiniin ka kala timid dalalka ciraaq afghanistaan iyo siriya iskudayada ayaa noqday kuwa soo laalaabta oo hadda waxa ay kor u dhaafayaan shan boqol maalintii midowda reer yurub ayaa ku eedeeyey belaruus inay soo abaabushay qulqulka muhaajiriinta si ay cadaadis u saarto midowda yurub ayna uga aargoosato cunaqabateyno minisk loogu soo rogay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sida ku cad xerarka midowda yurub soo galootiga mabda ahaan waa in ay magangelyo ka dalbadaan dalka ugu horeeya ee ay tagaan laakiin a u ayaa qorshaynaysa in dib u habeyn lagu sameeyo qodobkaasi si loo hubiyo in waajibaadka magangelyo ay si siman dalalku u qaybsadaan
warbixintii wakaalada wararka ee reuters maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka ku soo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay kuwaasoo hadda kor u dhaafay in ka badan boqol iyo konton jaamacadood intooda badan waxay ka furan yihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho khubarada dhanka waxbarashada ayaa sheegay in tirada badan ee jaamacadaha ay keeni karto tayaxumo ku dhacda tacliinta sare ee dalka haddii aanan la xakamayn haddaba waa sidee xaaladda jaamacadaha hadda ka jira dalka siduu ardayga ku aqoonsan karaa jaamacadaha tayada leh maxaa ku dhici kara ardayga ka soo baxa jaamacadaha aanan haysan aqoonsiga caalamiga ah haddii uu u baahdo inuu dibadda uu u raadsado aqoon kororsi maxaase looga baahan yahay si loo tayeeyo nidaamka tacliinta sare ee dalka arrimahaas oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor cali sheekh axmed abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadka doorka weyn ka soo ciyaaray dib usoo kabashada waxbarashada soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore doctor cali mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa ku dhowahay waanad mahadsantihiin adigaa mudan doctor cali jaamacado badan ayaa ka furan wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho marka jaamacadahaasi bal wadcigooda iyo xaaladooda hadda haddii aada noo faahfaahiso aada iyo aad baad u mahadsan tihiin v o a run ahaan barnaamijkana muhiim buu u yahay ummadda soomaaliyeed daban jaamacaadkani siba kusoo bilowdeen waa la wada ogsoon yahay iyadii oo wax tacliin ku fikiri jirin ayay soo bilowdeen si wanaagsan oo run ahaan tallaabo tallaabo ah ayay usoo bilowdeen lix iyo sagaashankii run ahaan ayaan si tafkiir weyna soo gelinay daban waxaa weye si dhib yar bay u bilaabanayeen jaamacadda muqdisho ayaa ugu horreysay oo lix iyo sagaashankii la sameeyey toddobiiyo sagaashankiina dera soo bilaabatay camuud baa ku xigtay yaryar bay isaga daba imaanayeen laakiin maanta waxay soo gaadhay run ahaan meel la dhihi karo waa wax oo la yaab leh kolka laisku daro soomaali guud ahaan marka laisku daro waxa weeye wasaaradda waxbarashada raqamka ugu dambeeya aniga hadda madaxayga ku jira waxa weeye boqol lixdan iyo sagaal jaamacadood magacaas yani waxa weye shardi maaha hadda say wada yihiin kama sheekaynayno laakiin waa number aad iyo aad u culus marka saas loo fiiriyo daba jaamacaadkaasi way isku jiraan oo siyaalo fara badan runahaan bay isugu jiraan daban somaali reen baa ku jirta oo labaatan iyo something jaamacadood ay ku jiraan urro kaleo ilaa kontomeeye ay ku jiraan baa ku jira jaamacaad kala duwan ayaa ku jira oo run ahaan kolka loo fiiriyo tayadooda iyo qaabka ay yihiin run ahaan isku si looma eegi karo saa daraaddeed run ahaan jaamacaadkani waxa weeye in badan marka saas loo fiiriyo waxaad arkaysaa run ahaan jaamacaad layska samaynayo mararka qaarkood oo dadka samaynaya ayna khibro u lahayn ama run ahaan aan aad looga fikirin waxa ay noqonayso aan aad looga fikirin saas marka loo fiiriya marka waa meel aad iyo aad u culus run ahaan oo dhibaatooyin aad u weyn ayaa meesha ka jirta marka jaamacaadka lambarkaasa jaamacaad adduunka la fangalana way jiraan oo adduunka dhan laga ictiraafsan yahay jaamacaad aan laga ictiraafsanana way jiraan laakiin waa waxa diiwaan gashan oo wasaaradda hadda informationka aan kasoo helay waa intaas weeye haddii sidaas loo fiiriyo waa mahadsan tahay doctor cali dhinacii dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona ee su-aalaha ku weydiin doona dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawow magacayga waa bashiir cadow axmed ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya doctor cali waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo jaamacadahan tirada badan waxaa jira qaar aqbala arday aan xitaa dugsi hoose ka soo bixin iskabadaa dugsiga sare marka in qof aan aasaaska ka dhisnayn shahaado jaamacadeed la siiyo sow dhibaato kuma ahan nidaamka waxbarashada iyo waddanka intaba run ahaan su-aashu taban waa su-aal dhib badan oo run ahaan xanuun gaar ah ayay kulligeen inagu leedahay taban haddii adduunyada siday waxbarashadu ay u taallo markii la raaci waayo dhibaato weyn bay waxay ku tahay ruux walba markaan u nimaadno adduunyada waa la kontaroolaa waxbarashada kurikulumka sacaadka la qaato shahaadada ilaa secondary waa imisa sano dugsi hoose waa imisa waa imisa waxaasoo dhan waxa weeye dhammaan gacan baa ku jirta gacan dowladeed baa waxaa ku jirta saa daraaddeed waxa weye waxay cabiraysaa run ahaan dadka qaarkii si xun inay u dhaqmaan waxa keenaya dabcan wadcigeenna siyaasigaa iyo kala daadsanida aan nahay baa keenaysa sidaas marka la yidhaahdo laakiin dhibaatada inay jaamacaadka qaarkood hadday sugnaataba ay qaataan arday aan sakadari ka soo bixin waxaan u malaynaya waa dembi aad iyo aad u weyn haddayba jirtaba ama haddiiba ay jirtaba xataa shahaadooyin been ahoon laysdul taagin inay run yihiin run ahaan laguba qaataba waa dembi aad iyo aad u weyn waana dhibaato inagu ah ardadii meesha ka soo baxday oo run ahaan waxbarasho saxa maba gaari karo arday aan secondary ka soo bixin marka jaamacad la yidhaahdo ha galo ma yani jaamacad kama soo bixi kara mana baran kara laakiin waxay cabiraysaa inaan ardaygaa waxba la baraynin jaamacaad badanoo dabcan inta sidaa lagu bilaabay istaageen anu waa ogahay oo istaagay run ahaan laakiin nasiib darro waxaa ah dad geesinimo gelinaya oo siyaasiyiintaana way jiraan oo fiir jaamacaadka noocaasa marka la yidhahdo ha la hagaajiyo difaac soo galaayana way jiraan marka fiir dhibaatadiina way jirtaa dhinacii kalena waxaa weeye waa hawl dadkeenna siyaasiyiinta ah iyo dadkeenna waaweyn qaar ka mid a ayaa waxaasoo kale difaac iyo taageero u galaaya marka dhibaatadu dadka samaynna waa dhibaato inoo keeneen dadka waxaa waardiyo ka sii hayana dhibaato labaad ayay keeneen khasaaraha u weynna wuxuu ku dhacayaa dhallinyarada rag iyo dumarba leh oo la rabay si nadiif in wax loo baro waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo nuur waa ku salaamay waxaan kaloo salaamaya ustaadka doctor cali waxaa magacaygu waa cabdiqaadir axmed ciidow degan magaalada portland ee gobolka mayn wadanka u s a waxaan rabaa inaan horta marka hore umahad celiyo doctoorka oo ah qof bulshada qiimo weyn ugu fadhiya dadaalkiisii iyo kartidiisii aniga waxaa kamid ah ardada kasoo baxda jaamacadda muqdisho marka su-aasha aan rabo doctoorka inaan weydiiyo waxay tahay jaamacadaha tirada badan ee maalin walbo inta qof inta guri yar kireysto u furanayo saameynta ay ku yeelan karaan ubadka rabo inay wax bartaan macnaha tusaale ahaan ardayda markii jaamacadaha siryarkaa ay ka baxaan qofkii fursado u helo inuu banaanka waxbarasho u aado ama waalidkiisa ay u awoodaan inay waxbarasho sare usoo diraan waxay banaanka kala kulmaan caqabada ah inaynan helin aqoonsi marka anaga jaamacadda muqdisho ahaan qofka soo baxay markaan u hadlaayo turkiga markaa imaaday shahaadadeedii waa la aqoonsaday markaan halkan u s a midna hay-adaha waxbarashada qiimeeya markaan u diray waxay u yidhaahdeen waxay u dhigan tahay shahaadada jaamacadaha u s laga qaatay oo uma baahnayd inaad koorsooyin kale soo sameyso waad sii wadan kartaa waxbarashadaada marka waxaan weydiinayaa ustaadka saameyntaas noocaas ah ee ay ku yeelanayso dadka jaamacadaha yaryarka ah kasoo baxay maxaad kula talin lahayd dadkaasi waxaan kaloo weydiin lahaa su-aal kale oo ah iyadane ma jiraan dallad mideyso jaamacadaha shuruudaha jaamacadaha la furfuraya lagu qaatana maxaa ka mida macnaha waa maadsan tahay adaad aada iyo aad baa umahadsantahay jasaaka allah khayr waa soo dhawow waa ku faraxsanahay run ahaan ugu yaraan jaamacadkeena qaar ka mida in adduunka si fiican looga aqoonsadana ruux kastoo soomaali ah way farax gelinaysaa arrintaasi runta marka la yidhaahdo keligeedna meh jaamacad badan oo alxamdulilah waxaa weye si fiican loo aqoonsada ayaa dalkeena ka furan run ahaan marka loo yimaado dhibaatada uu walaalkeen sheegay waa dhibaato aad iyo aad xanuun u leh runta marka la fiiriyo daban waxaa waajibka keliyahoo hadda la rabo run ahaan inaan isweydiinno sidee waxaa looga hortegi karaa iyo sidee loo xallinayaa iyo sidee loola talinayaa dhalinyarada run ahaan waxaan qabaa halkaasi wuxuu dhex yaalaa dadka wax aqoonta dalka hogaaminaya waa qayb ka mid a oo jaamacaadku ay number one ka yihiin waxaa halkaasi dhex yaallaa dhinaca kale dowladaha gobollada ka dhisan iyo centraalka intaba marka federaalka laysku daro iyadana waa waajib dhex yaalla waxaa kale oo waajibkaasi uu dhex yaallaa waalidka carruurta dhalay oo run ahaan culayska ugu badan iyo ku bixiya iyo lacagta ugu badan iyo kharashka ugu badan geliyey waxay u dhexaysaa arrintaasi saddexdaa qaybood oo laysku daray bay u dhexaysaa waxaan kula talin lahaa marka aniga waalidka ilmaha dhalay marka ugu horreysa waxaan kula talin lahaa intaa carruurtooda aysan jaamacad gelin intay fiiriyaan jaamacaadka dalka meelay hubaan ay ilmahooda u diraan ayaan kula talin lahaayo ilmaheenna run ahaan si oo hufan oo qurux badan ma u oga qaabka loo raadiyo jaamacadaha tayadooda iyo curriculumka iyo kare awariska saacaadka la qaabto aad uma oga leanna lama barin innaga bay-adeena oo dhan waa bay-ad tacliintu ay ku cusub tahay weye marka saas loo fiiriyo saas daraaddeed carruurtu aad uma oga dhalinyarada waxaan ka wadaa carruurta dhalinyarada jaamacaadka galaya aad uma oga hawshaa marka saas daraaddeed waalidka taasaan kula talin lahaa waxaan kula talin lahaa run ahaan dadka tacliinta hogaaminaya oo jaamacaadka oo kale ah waxaan dhihi lahaa inay run ahaan wax aan sax ahayn ilmaha soomaali baraan waa dembi aad u weyn waaye waa dembi aad u weyn oy dhici karta mustaqbalka in maxkamad laysku saaro oy dhici karta in berrinta laysku qabsado laakiin dhinaca kalena dadka mas-uuliyadda xambaara oo dalka madaxda ka ah ama ha ahaato moogtay dowladda federaalka ama ha ahaato gobollada ta ka samaysan kulli isku wada dar waa isku wada mid dowladdeennaas meel kastay joogto waajibka koowaadna waxaan rumaysanahay marxaladan oo kale sidan oo kale marka lasoo gaadho waajib koowaad iyada ayuu saaran yahay iyada marka waxaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay iyadu tallaabo saxa qaado oo la yidhaha jaamacaddii aan meeshaas soo marin hawshaas saddexdaas marka haddii la iskaashado waxaan rumaysanahay jaamacad tacbaanahoo aan dadka wax barayninna ma soo baxayso lama furi karo waxa weeye ilmo wakti ka dhumayna ma soo baxaayo saa daraaddeed waxaa weye runahaan waa dembiyaasha la gelaayo waa dal sibil oo ka soo baxay baan nahay wax badan baa inaga khariban runta marka la yidhaahdo oo sida siyaasaddu u khariban tahay ayay waxbarashaduna u khariban tahay sida maalku u khariban yahay oo dadka ka shaqeeya xoolaha runahaan aysan sidii la raba u shaqaynaynin ayay waxbarashaduna u khariban tahay marka waxaan qabaa jaamacaadka marka saas loo fiiriyo su-aasha labaad way jiraan ururo dhowr ah oo jaamacaadku ku midaysan yihiin way jiraan run ahaan jaamacaadkaasna ururka ugu caansanna run ahaan marka la yidhaahdo waa soomaali reen waaye oon maray hadda labaatan iyo ziyaado jaamacadood hadda inay sii maraayaan ku ka sii weynna wuu jiraa oo ilaa kontomeeye jaamacadood haddayna lixda badhanayn ay ku jiraana wuu jiraa run ahaan isu soo dhowaansho xagga jaamacaadka hadda wuu jiraa oo aada u fiican oon isleeyahay mustaqbalka tallaabooyin waxtar leh ayay jaamacaadkaasi qaban doonaan mustaqbalka dadka kusoo biirayana run ahaan khaasatan soomaali reen shuruudda aan u dejinay run ahaan markii aan bilaabaynay aad bay u adkayd runta marka la yidhaahdo welina aad bay u fiican tahay shuruuddaas waxaa shardiyaa jaamacaddan in ardada dhigataa ka mid a saacaadka la dhigtaa ka mid a inta sanay tahay baa ka mid a waxaa ka mid a qawaaniinta ay hogaamiso waxaasoo dhan marka la fiiriyo ayaa xubinnimada yaa la aqbali jiray dabcan waxaa weeye welina shuruuddaasi ay aad bay usii fiican tahay waxaan rajaynaynaa ururada jaamacaad ka dhexeeya aad hadday isugu soo dhowaadeen waxaa aad looga tashanaya marka jaamacaadka liita laba mid uun in intay isu tagaan ay xoogaystaan waa war la yaqaano dhinaca kale inay noqoto inay iska xidhaan qaarkood oo maadaama ay suuragal tahay mustaqbalka run ahaan intaasoo dada in dembi laga galo ruux danta ay ugu jirta ma laha laakiin waxaan hadda hubaa tawajaha jaamacaadku ay qaateen inuu aad u xoog badan yahay wajhadoodu in laysu tago oo jaamacaadka laysku soo dhoweeyo oo xataa kurikulumka mia filmia lama midayn karo laakiin in laysku soo dhoweeyo kurikulumka oo hadda jaamacaddan run ahaan dowladdu ay furtay oo jaamacaddii hore ee ummadda iyo jaamacaadkan hadda aad u fara badan oo dalka ka sii jiray waxoo dhan inay marka inta laysku soo dhoweeyo ardadu ay u kala bedelan karto oo ardayga intuu jaamacad ka tago uu jaamacadda kala tegi karo oo isaga sana u dhiman tahay uu jaamacad kale ka dhamaysan karo meesha loo socdo waa meesha waxaan rajaynayaa meeshaasi inay noqoto mustaqbalka meel wax laga sixi karo oo haddii la goosto markaa dowladda iyo jawgaas oo kale inay wax ka qabato meesha run ahaan albaabka laga geli karo inay meeshaa tahay baan rumaysanahay hadda marka waa hal tallaabo oo fiican oo hor loo qaaday waayo aad ayaad u mahadsan tahay doctor cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta waxaa marti inoogu ah doctor cali sheekh axmed waxaanan kaga hadlaynaa jaamacadaha tirada badan ee waayadan kusoo badanayay dalka gaar ahaan caasimadda dhegeysto kale ayaa khadka ku jira assalaamu calaykum magacaygu waa aadan faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq waan idin salaamay doctoorka iyo weriya nuur bukhaari su-aasha doctoorka weydiina waxay tahay doctor sideebay u arkaan jaamacadaha dunida jaamacadaheena dalka maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban jaamacadaha hadda soomaaliya ka jira waanda mahadsantihiin aada iyo aad mahadsana jazaaka allah khayr waa fursa aad u wanaagsan waa ku mahadsan tahay run ahaan waad garan kartaayo dabcan jaamacaadka markii aan bilaabeynay run ahaan cidina ma rumaysnaynba waktiga horta in jaamacad la bilaabi karo oo waa ogsoon tihiin taasoo dadku wax la yaab leh run ahaan ayay ahayd laakiin markii ay bilaabatay ay muddo socotay adduunyadu way nala yaabi jireen runta marka la yidhaahdo waxaan aada u xusuustaa dabcan safarada aan geli jiray ama aniga iyo saaxiibaday markii aan jaamacadda muqdisho markii aan maamulaha ka ahaa dabcan tobanaan shir waan ka qayb galay shirar caalami ahoo waxbarashada ama unesco ha haato ama jaamacadka carabta ama kuwa aasiya kuwa africa jaamacada xataa caalami ah run ahaan soomaali baan ka imid markaad tidhaahdo iyagaaba horta kula yaabi jiray inay ku arkaanba soomaali lugaynaya run ahaan nin kamida maalin waxaan xusuustaa markaan tagnay dalalkan carabta mid kamid a ayaa wuxuu yidhi intuu jaamacaddii jaamacad baan marti u ahayn markii aan la yidhi ninkan wuxuu ka socdaa jaamacad la yidhaha muqdisho university ayaa wuxuu yidhi soomaali baa tahay haa ma istaagi kartaa buu yidhi markaasaan waxaan ku idhi intaan istaaga baan ku idhi isma taagine intaan istaaga baan orday si xoog leh marka dadkii dhan baa marka igu qoslay markaasaan soo laabtay ma istaaga baan ku yidhi may waad oroday buu iska fadhiiso yidhi yani waxaan ka wadaa dadku fiir waxay fiirinayeenba soomaali noolba in la arkayba ayaa yaab ahayd marka soomaali jaamacad baan wadaalana way ka siyaab badnay laakiin nasiib wanaag waxaa ahayd jaamacaadkii ugu horreeyay runta ee la furay dalka sida macamuud oo kale sida banaadir oo kale sida simad oo kale soomaali oo kale yaa jaamacad ba hargeyso oo kale jaamacaadka ayagaa markay furmeen sida bariga africa oo kale jaamacaadkaasi markay furmeen run ahaan jaamacaad waxay noqdeen taya leh oo dagaal weyn ku jira ayay noqdeen sidaa daraaddeed bay in ka midihii boqolka hore africa soo galeen in ka midihii ay soo galeen jaamacaadka carabta boqolka ugu horreysa saa daraaddeed fiir si tallaaba tallaaba ayaa loo aqoonsanayay inay tahay waxaa wadno uusan been ahayn ay run tahay dadkii ka soo baxay markii ay ka soo baxeen nersinka waxaan xusuusaa ardayga ugu horreeyay ee nersinka maruu ka soo baxay muqdisho university uu tegay hindiya ay saa u fileen curriculumkii waxay dhaheen kan waxay ahayd in masar lagugu siiya ahayd bay dhaheen waxaan ugu adkaynaynay maadaama moog tahay wa jaamacad ku taalla soomaaliya oo meel dagaal ku yaala aad adigu waddo waxaa kurikulumkaaga marka la fiiriyo waxaa la rabaa inaan la dhihin wuu tabar daran yahay macallimiinta ugu fiicanna waa uu kolley caqabaadka hor yaalla marka marka loo fiiriyo waa caqabaad aad u badan dabcan caqabaadka markaan bilaabaynana caqabaad baa hor yaalla aad u cuslaa haddana caqabaad qayb ka mid ayaa hor taalla yani hadda caqabaadka qaybta ka mida waa farahan aan ka soo sheekaynay iyo jaamacaad la rumaysan yahay inaysan tayo lahayn oysan buuxinaynin heerkii jaamacadnimo aysan buuxinaynin waa mid ka mid a waxaa ka mid a in dowladda iyo bulshada iyo saas oo kale qaabkii la rabay in loola dhaqmo jaamacaadka inaan loola dhaqmaynin ayaa iyaduna ka mid a qaabkii la rabay in loo kaalmeeyo inaan loo kaalmaynin baa ka mid a laakiin marka laysku daro run ahaan waxaan isleeyahay isbarbaryaaca faraha badan waa hal caqabada waxaa ka mid a runahaan kurikulumka jaamacaadka oo aad u kala fog oo run ahaan aad moodid jaamacaad aan isku dal ku oolin oo kale camal bay u yihiin waxaad arkaysaa matalan dhibaatada hadda haysataa arday jaamacad ku fashilay oo dhacay matalan yani oo la socon kari waayo bay jaamacad kala qaadanaysaa meeshii uu joogayba uga sii bilaabaysaa waa waxyaalaha yani keenaya inaysan jaamacaduhu aysan kobcin oo sidii rabaa in u kobcin waxyaalaha keenaya ayay ka mid tahay run ahaan marka loo yimaado waxaasi sumcadda caalamiga ah ayay dhaawac u geysanaysaa ta gudahana dhaawacay u geysanaysaa horumarkeena dhaawacay u geysanaysaa laakiin si kastoo ay tahay haddana waa caqabadaad laga gudbi karo oo jaamacaadku hawl weynna way qabtaan run ahaan kumaankum ruuxna waxbay bareen saa daraaddeed waxaa weeye ma aha run ahaan wax la yaraysan karo laakiin waxaan hadda ka hadlaynaa meelaha tabardarrada oo maaragtay muqaabalada waxay ku saraysan tahay meelaha tabardarrada ah oo la rabo in laga nudnudo ayaan hadda ka hadlaynaa laakiin dhinac kale marka loo yimaado caqabaad badan oo laga soo gudbayna way jiraan oo in soomaaliya laga samayn karo jaamacado jaamacadahaasi ay adduunyada la tartameen qaar ka mida ay ka wada hormareen waxaasoo dhanna waa wax sharaf inoo wada ah runta marka la yidhaahdo marka waxaan anu isleeyahay caqabaduhu way badan yihiin oo waxaa ka mida moogtahay dal dhaqaalaha ka mida maalan qalabkaa ka mida wax hortaagan yani qalab xumada waa qayb ka mid a runaan oo qalabka jaamacaadka badankooda uma dhammaystirma waa wax aan fahmi karno waxaa ka mid a luqooyinka waxbarashada oon midaysnayn oo run ahaan afaf kala duwan ay mararka qaarkood lagu dhiga waa ka mid caqabaadkaasoo dhan laakiin waa wax laga gudbi karo haddii go-aan lagu gaadho waxbarashadeenna inaan dib u tayayno oon kor u qaadno haddii aan go-aan ku qaadanno waa samayn karnaa waxaan la samayn karinna ma jira marka go-aan saxa la qaato
waa tahay waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacaygu waa ilaad aydhin xasan oo ku sugan degmada booq ee dowlad deegaanka soomaalida doctor cali sheikh waan salaamayaa waxaana weydiin lahaa door intee leeg bay ka qaadan karaan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah sidii loo tayeyn lahaa jaamacadaha dalka korna loogu qaadi lahaa tayadooda waxbarasho waanaad mahadsantihiin aad baad umahadsan tahay saaxiibkeen kusoo dhawow kililkana waa ku faraxsannahay inaad kasoo hadashay run ahaan waxa weeye tayeynta horta jaamacaadkan inay samaysmaan muhiimba inoo ahayd waxa weeye waxaan dhahaa markii la yidhaha jaamacaadku ay tabar daran yihiin dadka qaarkii buuq bay ku furaan aniga waxaan ku celceliyaa jaamacaadkan in kor loo qaado waa ku qasbannahay waa waajib waaye laakiin in la dumiyana ma aha oo fiiri lala dagaalamo oo la yidhaahdo way tabar daran yihiin hala dumiyana ma aha waxaa la rabaa mid walba meesha joogta in kor looga qaado ayaa la rabaa dadkan oo dhan dhallinyaradan waxaa laga soo reebay dagaal iyo mooryaan iyo jiri iyo jiifto dad heegan u ah dal burburay oo xabad keliya ay ka dhacayso ayaa waxbarashadan laga soo bilaabay marka meeshaasaa laga keenay alxamdulilah maantana malaayiin baa waxbaratay ama hadda baranaysa ilaahay mahadii waxaan isleeyahay marka loo yimaado tayeynta laba qaybood waayo qaybta koowaad oo soo horraysa dadka waxbarashada gacanta ku haya oo jaamacaadka madaxda ka ah qaybtaasi waa waajib saaran madaxda jaamacaadka oo waxaa la rabaa iyagu intay hoos u sheekaystaan oo kor u sheekaystaan oo is arkaan inay go-aan ku qaataan in la bedeli karo oo tayada jaamacaadka kor loo qaado oo jaamacaddii u hoggaansami weyda ururada jaamacaadka laga saaro ama aan la soo gelaninba bilowga taa marka fiiri waxay isu soo dhoweynaysaa ardada wax baranaysaa iyo macallimiinta iyo jaamacaadka iyo waxaasoo dhan ba isu soo dhoweynaysaa marka loo yimaado qaybta labaad waa run ahaan waa dowladda magaalada muqdisho oo dowladda federaalka ay hadda ay ka taliso iyo gobollada run ahaan oon isleeyahay waa iyaguna waxaa weye waa qayb muhiim ah wax weyn baa laga qaban karaa dowladda waxa laga rabo kow inay horta dib u eegto waxbarashada dalka ka jirta oo soddonkii sano ee soo dhaafnay dadaalka weyn lagu soo bixiyey marka si ay u ogaato meesha ay wax marayaan jaamacaadku meeshay marayaan iyo meeshay ka soo bilowda iyo duruuftii lagu sameeyey iyo meesha maanta marayaan inay isu taagaan laba waxaa laga rabaa inay inay kaalmayso oo dad cilmi leh oo khubaro ah oo waayo aragnimo inay ku soo biiriso na waa laga rabaa waxaa laga rabaa oo kale inay kaalmo siiso sababta waxaa weeye qalab bay siin kartaa oo caalamka oo keeni kartaa canshuuraha ay qaaddo ayay wax ka siin kartaa run ahaan markii aan aan fiiridho somalilan marka la fiiriyo waa ku ammaanayaa run ahaan munaasabada sababta waxaa weeye waxay si toosa u kaalmeeyaan jaamacaadka dalkaa ka jira ayay qalab adduunka uga keenaan lacag bay siiyaan way isgarab taageen baynamaa inta kale ay dad weynihiibaa iska wata mooge aysan shaqo ku lahayn waxaa marka yaab leh run ahaan dowladdan oo ka sheekaynaysa tacliintii taya ma leh oo iyadii aan gacan ku lahayn oon qalab kuu keenaynin oo lacag aan ku siinaynin oo aan kaaga oo dad khubaraa adduunka aan kaaga keenaynin oo iyadii fiiri ka sheekaynaysa keliya waxbaa tabar daran waa ceeb aad u weyrta marka la yidhaahdo qaar ka midihiina wayba dagaal bayba soo qaadeenoo mararka qaarkood aad la yaabayso oo u eg brivatka oo tacliinta keliyaha maanta dalka ka jirta runta marka la yidhaahdo waa meelo yaryar meelaha dawladdu ay gacanta ku hayso brivatkaas camal in la burburiyo oo kale saas daraaddeed dawladda waxaa laga rabaa inay dowrkaa yeelato ugu dambaystana guddi weyn in la sameeyo guddigaasi waa maxay waxaa ku jiraya waalidka waxaa ku jiraya khubarada jaamacaadka dhigtaa ku jiraya waxaa ku jiraya wasaaradda waxbarashada ku jiraysa khubaro kaloo caalamin oo lagu soo dari karaa guddigaasi waxaa la rabaa inuu u noqdo gogoldhig high commissionkii in la sameeyo inuu gogoldhig noqdaa la rabaa madaxweyne iyo wasiir waxbarashadan waxba kama yaqaanaan shaqadooda maaha mana garan karaan kriteriana iyagu uma dejin karaan waa arrin ka weyn iyada saa daraaddeed waxaa la rabaa meesha ugu muhiimsan waa meeshaas waaye dawlad marka waxaa la rabaa high commission samaysa oo tacliinta guddigaasaa maamuli guddigan waxaa la rabaa inuu ka madax bannaan yahay wasiir wasiirku waa masab siyaasiya ma garan karo marka kriteriyada iyo heerarka jaamacaadka iyo mashaakilkooda ma garan karo saa daraaddeed haddii la isku daro intaas waxaan hubaa tayada jaamacaadku durba way imaanaysaa waxaa ku filan kriteria loo dejiyo wala jaamacaddan soo buuxinin muddadaasay ku dhammaanaysaa waa way xidhmaysaa automatically wasiirku waxba inuu xidho uma baahna wasiirkuna inuu tacliin ka sheekeeyo maba ahaba wasiirka maamul baa loo keenay laakiin kolka loo yimaado kere awariska iyo manhajka iyo waxaasun kolka loo yimaado adduunyada waxaa ka taliya guddi sare ayaa ka taliya guddigaasina wuxuu ka madax bannaan yahay siyaasiyiintuu ka madax bannaan yahay waxaan ku soo koobi lahaa ee run ahaan dadka jaamacaadkana waxaa laba inay ilaahay ka baqaan oysan dalkooda iyo carruurtooda iyo ubadkooda khayaanin baa laga rabaa dawladdana waxaa laga rabaa inaysan duminin wixii soo dhismaye wixii waa wada dawladdii dawladdaa iska wada laho wuxuu dawladdu wada hoos yimaadaa shacabka iyo dawladdan iyo wasiirkan iyo kulligan isku mid baa wada nahay in gacmaha la ysoo qabsado oo tayeynta waxbarashada ay noqoto hadaf weyn oon leedahay saasaan kusoo ururin lahaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cali sheekh axmed abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadkii doorka weyn ka soo ciyaaray dib u soo kabashada waxbarashada soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore ee dalka waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii toddobaadkan nagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur iyo barnaamijkai wicitaanka dhegaystahaanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington filim ku baxaya luuqadda soomaaliga oo lagu magacaabo the grave diggers wife ama xaaskii xabaalqodaha ayaa lagu soo bandhigi doonaa maalinta arbacada ee toddobaadkan magaalada muqdisho filimkan ayaa si weyn looga soo dhoweeyey meelo kala duwan oo caalamka ah wuxuuna ku guuleystay abaalmarino kala duwan filimkan waxaa qoray islamarkaana agaasimay qadar cayd daruus axmed haruun macruuf ayuu uga waramay sidaa fakarkani uu ugu dhashay fikirka sheekadan filimka waxay igu dhalatay toban san ka hor labada kun iyo koob iyo tobankii waxaana igu dheliya wuxuu ahaa walaalkay ayaa ilmo yar baa ka shafeecay marka ilmihii marku ka shafeecay ayaa waxay noqotay in mataqaanaaye aan dallo processkii ahaa in mataqaanaaye sidii loo aasi lahaa ilmaha yar marka waxay noqotay inaan masaajidka la marka anaa la ii xil saaray inaan hawsha qabto so marka waxaad inaan mataqaanaaye imaamka masaajidka intaan la hadlo imaamka la hadlo wakti mataqaanaaye aan ka qabano inuu imaamku yimaado jinaasada bas loogu tukado mataqaanaaye dhakhtarka in aan la hadlo oo mataqaanaaye maadaama meydku meesha uu ku jira talaadada waktigii laga soo saari lahaa iyo iyo testiyada ama imtixaanada ay ka qaadayeen si ay ogaadaan sababto u geeriyooday iyo in kuwii qubuuraha iyagana mataqaana aan la hadalno oo waqti aan ka qabano iyana sii diyaariyaan marka processkii baa wuxuu qaatay adu week mise week iyo xoogaa kadib maalintii aasitaanka ayaa aniga iyo walaalahay ilashkeliyataa joognay meesha markaan dhammaynay aasitaanka kadib walaalka i weydiiyey kaiga weynay maxay ahayday ma xasuusataa siday nacmahawshu aasitaanku ay aad ugu fududeed africa marka aninu waxaan ijtigaan kusoo koray markaas waxaan xasuustay mar walba markaan iskuulka u socdo dhakhtarka markaan hormaray ayaa waxaan arki jiray koox xabaalqodayaala marka dhakhtarka hor fadhiya marka kooxda xabaalqodayaasha mar walba waxay sugi jireen qof inuu dhinto si ay usoo aasaan oo ay shilinkooda ugala soo baxaan marka kuuliyoo kale is dhahayno dadka mataqaana dad walba meel fadhiya loo yeedha la yidhahda kaali waa halkan qodaya kaali halkan sameeyay marka anoo isla meeshii taagan ayaan soo xasuustay kuwii marka fikirka waxaa igu soo dhacay xabaalqode iyo in aan dadka aan aan noloshooda wax ka sheego sababta inta finland daawada weliga iyo allahiman arag mataqaanaye nolosha xabaalqodaha ee qof ka sheekeynaya ama filim ka sheekeynaya marka waxay noqotay in fikirkii uu ihound gareeyo uu idaba socdo il habeenta markaan seexdo markaan cuntaynayo mar walba inuu madaxay ka dhex guuxo sheekadii xabaalqoday xabaalqoduhu marka markii dambe qasab waxay ku noqotay in intaan fadhiisto aan sheekada ka qoro filimka waa garta marka muddo intee leba kuu qaatay inaad qoraalka sheekada scriptiga inaad diyaariso
run ahaantii laba wiig ayaan ku qoray sheekada markii u horreysay kadibna waxaan ka qayb galay tartan abudabi film commission ay samayso oo international ah oo markaa mataqaanaaye loogu talagalay wadamada carabaha dadka ka soo jeeda in ay dakhligeliyaan marka two thousand elevenkii bay ahayd labada kun iyo koob iyo tobankii markaa tartankii baan ka qayb galay finalkan soo galay adu ilaa laba boqol iyo konton qof baa kasoo qayb galay carabaha meel walba ka socda egypt masar jordan sacuudiga meel walba marka lixdii qof ee finalka soo gashay ayuu ku jiray qoraalkaygu marka markii dambe waxay siiyeen mid jordaniana sababta oo ah filankaygu maadaama anuu finland aan deganaa waxay isdhahdeen mataqaana aduu finland baad degan tahay dakhli iyo maalgelin si ka fudud baad u helaysaa qasta qofkan jordaniyaanka marka maadaama oon waddan caddaana deganaa waxaan dareemay in sheekadan maadaama anugu halkaa aan kasoo jeedo in qof caddaani uuna sheekadan weligii una u sheegi karaysaan aan u sheegi karo marka waxaan go-aansaday maadaama aanan khibrad lahayn qaabka filmaanta loo daarati gareeyo waxaan go-aansaday in mataqaanaaye intaan dhinac dhigo qoraalka ama sheekada scriptir intaan dhinac dhigo in aan filmaan gaagaaban sameeyo si aan ugu tababarto oo hadhow toole markaan dee mataqaanaaye aan is idhaahdo kale waxa weyn hadda khibradka ku filan waad leedahay oo aad filinkan weyn aad ku samayso kadib inaan dib usoo qaado scriptir oon oon hawshiisa galo marka sidii baan sameeyey marka labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii farmaan saaray qoraalka khaanad buu isaga jiray firmaan kalaan sameeyo gaagaaban iyo mid kaloo dheer oo oo in finish uu sameeyey kadib labada kun iyo shan iyo tobankii ayaan maraan diyaar ahaayo dee aan sida mataqaanaa hadda waxa wey kalsooni kugu jirta aad filimku samayso ayaan dib usoo qaaday markaabaan hawshiisii galay marka labada labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaaliyo tobankii duubitaankii baan bigo waa garta marka ma maxaad dhihi kartaa filimka sheekada marka ma dhacdo runa ayay ku salaysan tahay mise qaybna run qaybna khayaali fiction new sheekadu qof horta anigoo aan aqaano oo ay ku dhacday ma jirta laakiin sheekadu waa sheeko waxweyn dhab ah oo dhacda dad badanna ku dhacda sababta waxweyn hadda wadamadan aan degan ee western countries wadamada dacdaanka ee horumaray waxa weeyaan system waxay leeyihiin maanta qof hadduu xanuunsado ama anigu aan xanuunsado waxa weyan dhakhtarka baan tegayaa markaa mataqaana dhakhtarkii baa wixii dowladdii baa qaabilaysa qofka caafimaadkiisa oo healthcare system bay leeyihiin laakiin waddankenya kale waa taqaana waxa qofka maanta hadduu xanuunsado isagaa tegaya ama shaybaarta isagaa tegaya ama farmasida isagaa tegaya ama dhakhtar hospitaalka isagaa tegaya kadibna qofku isagaa jeebkiisa kasoo saaranaya oo isdab ka bixinaya maaha in mataqaanaaye system uu jiro dowladda u dhisday oo markaa dadkii ay ku dabarayso caafimaadkoodii markaa sheekada waa sheeka dhacda weyaan oo dad badan waxa weyn waddankeeni wax yaroo basiida u dhinta sababta waxa weyn awoodu ma laha ay lacag ku bixiyaan ama qalitaan ha ahaado ama daawooyin ha ahaato markaa sheekada waxaan waa sheeka dab ah oo dhacda dhici kartana dad badanna ay marxalada ku nool yihiin marka jilayaasha seed u kala siisay doorka qof walba uu ciyaarayo iyo kelidan qofka xanuunaysa gabadha say kugu soo dhacday
markiiaan qorayay ayaa waxaan dareemay in mataqaana maadaama de aynaan lahayn dad mataqaana khaasatan waddanka finland aysan jirin soomaali ee mataqaanaaye jilayaal ah ama anigu aqoonaan ulahay markaas soomaali tirayaala oo mataqaanay markaa dee aan isleeyahay way kasoo bixi karaa filinkan ayaa cumar isaga waxa weyn horaan isku naqaanay oo waa isku reer finland baan ahayn filin yaroo film gaaban oo aan horeyna waxa weeye wuu metelay laakiin qaybta gabadha yaasmiin waxaan ogaa inay ataanayso qof inaan helo gabadh mataqaanaaye nacam qaybta kasoo baxda sababta waxa weeyaan waa sheekadu waa intimate wey mootahay waa sheeko jacayla weeyaan marka waxa weeyaan gabdheheenu waxa weeyaan badanaa waa taqaanaaye waxa weeyaan waa dhaqankeena iyo mataqaanaaye waa waa waa iyadoo dadka jecelina waxay sameyn haddana waxaan iska conservative baan meelaha qaarkood ka nahay mootahay marka yasmin warsame waxa weeyaan waa supermodel weeyaan oo waxa weeyaan waa inan modelada soomaaliyeed ah marka anoo maalin socda labada kun iyo saddex iyo tobankii baan jeclaan mise afar iyo tobankii ayaa yasmin waxay samaysay xaysiis bay dhar u xaysiinaysay agent shirkada la yidhaahdo markaa sawiradeeda helsinki meel walba ku dhegana marka anuu shaksi ahaan aqoon maanan lahayn mana aqoon yasmin qof ay ahayd kadib sawir weyn oo ay leedahay baa magaalada iga soo horbaxay markaasaan idin gabadha soomaaliyeed u erkay talo waayo waa dhudhalgareeyey kadib waxay noqotay ba soomaali marka isla sawirkaas muuqaalkiisa ayaa waxaan ku go-aansaday in gabadha yasmin in ay nasro roolkeeda ciyaari doonto anoon ogeyn inay xiiseyn doonto ama anoo mataqaanaaye aan ogeyn inay hore wax usoo matashay ayaan halkaa ku go-aansaday kadibna waxaan guda u guda galay sidii aan yasmin ku heli lahaa in ay roolka nasre ay ku ciyaarto ama ay ku jisho waa garta marka sheekada wax yar iga taabo waa jacayl baa tidhi
sheekadu waa xaladaha ay marayso jecel weeyaan waa qoys soomaaliya aada isku jecel weeyaan waa faami waa qoys yar weeyaan oo aada iyo aada isku jecel marka waxaa la soo darsaysa xaalad caafimaad darro oo waxa weye ninku waa iska xabaalqoda waxa weye maalina shilinkiisa uu soo helaa maalina uu soo waayaa laakiin sidaa oo tahay waxa weeyaan happy ayay isku yihiin oo khilaaf iyo wax dhex yaallaa ma jiro marka marxaladan waxaa lasoo darsaysa nasra caafimaad daradeeda oo maalinba maalinta kadambeysa kasi liidamayso marka dhakhtarka markuu geeyaba waxaa loo sheegaya in mataqaanaaye dee nasra haddii kelida laga qali waayo mataqaanaa inayna badbaadaynin marka qalitaankuna waxa weeyaan waa lacag shan kun oo gaadhaysa dollar marka isaguna shan kun iska badaa wakti yar eh waxa weeyaan sanadna malaha kuma keeni karo waa nin waxay maalina shin soo hela maalina soo waayo saaxiibadii dee waa taqaanaa dadkan israxaadii waxaasa la isaga noolya moogtahay marka wuxuu guda gelayaa sidii uu shantaa kun uu ku keeni lahaa soo xaaskiisa uu badbaadiyey iyo faamilkiisa uu badbaadiyey marka sheekada sidaa bay daba socotaa
kaas waxa uu ahaa agaasimaha filimkii xaaskii xabaal qodaha qadar caydaruus axmed wuxuu u waramayey haaruun macruuf markana dhegeystayaal gabagabada idaacaddaanu kusii dhowaaneynaa dhinacii heesaha codkaas sahal jaamac ayaanu idinsoo qabanaynaa
addu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadal haata joogtara dokhaygu kama helin aygu daa jacaylo addu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadal haata joogtara dokhaygu kama helin aygu daa jacaylo jacaylo
jacalyhow saddexa gudda sahal jaamac codkiisa wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan caawa todobada habeenimo hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo
xisaabooy iguda jacaylo